bacdu ljahala waxay dooneen inay ku tacniyaan mucaawiyata bn abi sufyaan oo ay yidhahdaan rasuulkaa ku yihi laa ashbac allahu batnahu lakin waxa weye xadiidkaa saxiixa baa jira saas aawadeed baa culamada xadiidka soo warisay fii baabi lmanaaqib bay kusoo wariyeen sida muslim ibnu xajaaj wakayruh markay soo warinayaan waxay kusoo saaraan baabka markaysagaa manaaqibta iyo fadaaisha saxaabada halkaasay kusoo wariyaan marka waxbuu cunayayna mid keensanaysa ma aha in la habaaro marka waxay noqonaysaa fadiila iyo manqaba ayay noqonaysaa xadiid kale waa la soo wariyey oo isaguna tilmaamaya inuu nebigu sala allahu alayh wasalam hidaaye ugu duceeyey xadiidkaana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyana waa quweeyeen fadaaisha caamkae usoo aroortay saxaabada rasuulkana sala allahu alayh wasalam nasiib buu ku leeyahay wyubitu asxaabu xadiii khilaafata abi bakrin waxay sugayaan asxaabu xadiid khilaafada abi bakr radia allahu canhu ilahay abu bakr raalliha ka noqdee bacda wafaati rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam geeridii rasuulka sala allahu aleyh wasalam dabadeed khilaafadiisa geeridii rasuulka dabadeed dhacday bay sugayaan biikhtiyaari asaxaabati ku dhacday doorashada saxaabada iyo waitifaaqihim calayh iswaafaqooda ku dhacday ay isku waafaqeen wa qawlihim qaatibatan iyo hadalkoodii markaa ku dhacday ay dhammaan yidhaahdeen radiyahu rasuulu llahi sala allahu alay slam lidiinina rasuulku wuxuu uga raali noqday diinteenna faradiinaahu lidunyaana innaguna waxaynu uga raali noqonnay adduunyadeenna yani aarkaas waxa weeye sanadkiisu qaawi maaha yacni anahu istakhlafahu fi iqaamati asalawaati almafruudaat wuxuu u jeedaa annahu nebigu sala allahu alayh wasalam istakhlafahu wuxuu markaa u amray inuu uga dambeeyo ow imaamada markaa salaada la tujinaayo dadka ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u xil saaray fi iqaamati salawaati mafruudaati binnaasi ayaama maradi maalmuhuu nebigu sala allahu alay wasalam xanuunsanayay wa hiya diin salaaduna waa diin imaamada salaada la tujinaya waa wax diinta ka mida weeyi faradiinahu khaliifatan lirasuuli sala allahu alayh wasalam calayna fi umuuri dunyaana waxaynu uga raali noqonnay khaliifatan yani markaa xaaluu khaliifo yahay lirasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalam mid ka khalaf oo ka dambeeyo maamulitaanka uga dambeeya uu yahay calayna u inagayna maamulayo fii umuuri dunyaana umuuraheenna adduunyada markaysagaa uu maamulaayo muraadka saasay uga jeedaan marka waa qiyaas waxay isticmaaleen maadaama rasuulku sala allahu alay wasalam mas-uul uga dhigay salaadihii dee xilka guuda ummaddana in mas-uul looga dhigo isagaa u xaq leh wa qawlihim iyo hadalkii marka ay yidhaahdeen saxaabadu waxay ku cadfantahum biikhtiyaari asaxaaba wa itifaaqihim calayh wa itifaaquna ikhtiyaarkay ku cadfanta wa qawlihim wa qawlihim tadambana waa saas ikhtiyaarkaa horey ku cadfanta qadamaka rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faman da aladii yu'akhiruk rasuulkii ilaahay baa ku hormariyey waa kuma cidda ku dib dhigaysaa cidda markaa waxa way dib kuu celinaysaa waa ayo hadduu rasuulkuba sala allahu alayh wasalam kusoo hormariyey afarkan laftiisana dacfaa ku sugan wa araaduu anahu sala allahu alayh wasalam qadamaka fi salaati bina ayaama maradi waxay uga jeedaan rasuulka sala allahu alayh wasalam baa ku hormariyey yacni salaada ayuu ku hormariyey aadna tujinayso fi salaati bina ayaama maradihi maalmuhu xanuunsanayay fasallaynaa waraa'aka biamrih waxaanu ku tukanay dabadaada amarkiisa daraaddii baanu ugu tukanay faman da aladii yu'akhiruka bacda taqdiimihi iyaak waa kuma cidda ku dibdhigaysaa markuu rasuulku sala allahu alayh wasalam ku hormariyey dabadeed wa kaana rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam wuxua rasuulka ilaahi yatakalamu fii sha'ni abi bakrin mid ka hadla xaalka abi bakar fii xaali xayaatihi markuu noolaa bima yubayinu wuxuu kaga hadli jiray wax caddaynaya lisaxaabati saxaabada u caddaynaya annahu axaqu nnaasi bilkhilaafati bacdahu inuu yahay dadka ka ugu xaqnimada badan khilaafada dabadii inuu isagu ugu xaqnimo badan yahay wax sidaa ku tusinaya ayuu ku hadli jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam falidalika itafaquu calayh sidaas aawadeed bay isugu waafaqeen waijtamacuu ay ku kulmeen faintafacuu bimakaani way ku intifaaceen yacni meeshiisaas uu joogo mansibkaas iyo istikhlaafkaas yacni waxa weeye waa ku intifaaceen khilaafadaa loo dhiibay waa ku intifaaceen wallahi ilaahay baan ku dhaartay waa ku intifaaceen wartafacuu bihi waa ku kor noqdeen wartafaquu waa ku intifaaceen intifaacun baa la mid tahay xataa qaala abu hurayra xataa qaala abu hurayra ilaa uu ka yidhi abu hurayra wallahi aladi laa ilaha ilaa huwa lawlaa abu bak lawlaa lawlaa ana aba bakrin istukhlifa lama cubida allahu ilaa uu ka yidhi waxa weeye abu hurayra waxaan ku dhaartay ilaaha wallaahi baan ku dhaartay alladii kaasoo laa ilaaha ilaa huwa mid la caabuda aanu xaq ahayn isaga mooyaane lawlaa ana abaa bakrin haddii lala yahay in abubakar istukhlifa yacni khilaafada loo dhiibay oo mas-uuliyadda loo dhiibay haddii taa lala yahay lama cubida allahu ilaahay lama caabudeen walama qiila lahu markii lagu yidhi mah yaa abaa hurayra hadalkaa iska daa abu hurayrow qaama bixujjati صaxati qawlih wuxuu ku qumay hadalkiisu markaa inuu saxiix yahay xujo ku tusinaysa fasadaquuhu fiihi waa u rumeeyeen wa aqaruu bihi waa markaa waa qireen oo waa sugeen calaa kulli xaal aharkan waxa weeye waxaynagaga filan waxyaalaha saxiixa u soo arooray abu bakar oo waxyaala dicaafa in lasoo ururiyo waxaa kaga filan fadaaisha saxiixa usoo aroortay baa kaga filan abu bakar nabiguna sala allahu alayh wasalam waa tilmaamay khilaafada abi bakar wuxuu ku tilmaamay fi axaadiis mutacadida qaarkood saxiixa ku jiraan waxaa ka mid a nebigu sala allahu alayh wasalam markuu sakaraadka ku sugnaa wuxuu yidhi la kaalaya kitaab aan idin qoro si aydaan isu khilaafin markaasaa cumar bnu khaaab wuxuu yidhi kitaabka ilahay baa idinku filan rasuulku waa dhibaataysan yahay markaa sidaas aawadeed iska daaya waxba ha soo qaadinin marka kitaabkii ha la keeno iyo yaan la keenin ee nebiga ha loo turo intaasaa la isku qabtay markii la iskhilaafay buu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam iga baxa dhammaantiin markay sii baxayeen ayuu wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka saxiixa aba allahu walmuslimuuna ilaa abaa bakrin ilaahay iyo muslimiintuba waa diideen cid kaloo dhan abubakar mooyaane bimacnaa mas-uuliyadda cidaan abubakar ahayn looma dhiibaayo xadiidkaa saxiixa waa mid waxaa kaloo ka mid a axaadiista kale ku soo aroortay xadiidka markaa yani gabadhu ay u timi uu nebigu u ballan qaaday oo ay dabeedna tidhi yaa rasuullahi haddaanan ku helin yaan u tagaa markaas ayuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam in lam tajidiinii fa'tii abaa bakrin waa xadiis saxiixa haddaad aniga i weydo abubakar u tag bimacnaa isaga mas-uuliyadda qabanaya macnuu u dhacaysaa waxaa kaloo ka mid a yani marka iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar xadiidkaana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen oo sunanka qaar baa soo wariyey waxaana yidhahdeen waa xadiid xasan ah iqtaduu biladayni min bacdi waxaa ku dayataan labada iga dambeeya abi bakrin wa cumar oo abubakar iyo cumar ahaaday labadaa ku dayda waxaa ka mid a waxyaalaha soo arooray adigu umuuro badan baa jira sharxu lcaqiidati taxaawiya jumlo badan oo axaadiistaa ka mid a oo sidaa yani tilmaamaysa mawduucaas ayuu soo aroorinaya ayuu soo aroorinayaa marka fadaaisha iyo tilmaamaha asaxay baa kaga filan in waxyaalo dicaafa loo raaraadiyo o loo ururiyo uma khilaafatu uma khilaafata cumara bni lkhaaab cumara bni alkhaaab intaa dabeed waxay kaloo sugayaan khilaafada cumar bni lkhaaab khilaafatada horay ku cadfan tahay intaa dabeed waxay kaloo sugayaan khilaafada cumara ibni lkhaaab cumar ina khaaaba ah khilaafadiisa radia allahu canhu la raalliha ka noqdo wa ardaahu hana raalli geliye uu ku khaliifada noqday biistikhlaafi abi bakrin radia allahu canhu iyaah inuu abubakar mas-uuliyadda u dardaarmay oo isagu ku wareejiyey yani markaa khaliifo ku noqday iyo wa itifaaqi asaxaabati calayhi bacdahu iyo inay asxaabtiina isku waafaqeen istikhlaafkii abi bakar dabadeed dabadii wa injaazi illaahi subxaanahu iyo fulinta uu ilaahay u fuliyey isagaa xumaan ka dheere bimakaanihi meeshiisaas yacni cumar uu istaagay oo fii iclaa'i diini ku saabsan markaa diinta koryeelist fii iclaa'i alislaami islaamka koryeelistiisa sarraysiintiisa wa icdaami sha'nih iyo weynaynta arrinkiisa la weynaynaayo uu u fuliyey wacdahu ballanqaadkiisii uu u fuliyey yacni taasna waxa weeye waa sugaya muxuu tilmaamayaa waxuu uga jeedaa yani wacdiga aayaddii lagu sheegay ee uu inoo keeni doono wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi lard kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum uma khilaafata cuhmaana dabeedna waxay sugayaan khilaafada cuhmaan radia allahu canhu ilaah ralliha ka noqda cuhmaane biijmaaci ahli shuuraa yani mas-uulka lagaga dhigay ahlu shuurihii inay isku waafaqeen iyo waijmaaci asxaabi kaafatan iyo asxaabta dhammaantood inay isku waafaqeen waridaahum bihi iyo inay ku raali noqdeen xataa jucila alamru ilayh ilaa arrinkii waxa weeye isaga xaggiisa laga yeelay oo loo daayey amar bn khaaab fadaaishiisuna waa badan tahay xadiidkani hadduu asaxo culamada qaar ay taxsiininayaan iqtaduu biladayn min bacdi abi bakrin wa cumara laftiisu waxay tilmaamaysaa khilaafada markaysaga cumar khilaafada cumar ayuu xadiidkaa laftiisu u tilmaamaya fadaa'il isaga caamaba usoo arooro badan oo xagga khilaafada aan laga dareemayn laakiin waxa weeye yani fadaa'il kale u badan uu leeyahay tilmaamaysa cumar bn khaaab waxaa mas-uuliyadda ku wareejiyay abu bakar oo isaga cayimay saxaabadina dee sidii bay u raaceen sidii ayay u raaceen culamada ahlu sunna waljamacana waxay qabaan khilaafadu waxay ku sugnaataa yani saddex dariiq qaarna afar bay ka dhigaan kuwa qaba markaysaga khilaafadii abu abubakar inay nas ahayd oo mansuus ahayd waxay ka dhigaan marka waxaway khilaafada in la nasgareeyo oo saaxibu sharci u nasgareeyo rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay yidhahan waa ariiq khilaafadu ku sugnaatay ila bacdu ahli sunna qaba inay khilaafada abubakar nas ku sugnaatay oo rasuulkuba cayimay oo isagu u dardaarmay nusuustii aynu sheegaynay bacdi ka mida bay awilinayaan ama kuwaasay awilinayaan saddexda dariiqa kale waxay tahay laba dariiq baa quman dariiqna wuxuu yahay waa dariiq aan qumanayn ee culammadu u ansixiyeen daruuro ahaan dariiqa markaysaga waxa koowaad waa dadka marka waxa ahlulxalli waalcaqdi ah ummadda waxna u xidha waxna u furaa inay iyagu waxa weeye marka cayimaan oo mas-uuliyaddaa ku wareejiyaan cidda markaa waxaa dooranaysaana waa dadka waxa weeye markaa ahlulxalli waalcaqdi aga kuwaas wey haday tahay dadka shawkada iyo awoodda gacanta ku haya dadka magaca iyo maamuus kale culamada yani kuwaasoo isu tegay baa markaysa markaa dooranaya waxyaalaha ku saabsan dimuqraadiyaddu waxay isticmaalaan oo ku saabsan inay dadka markaysaga ay yidhaahdaan dadkao dhan markaysaga ay dhex dhigaan waana ahlu ra'yigii iyo dadkii shawkada lahaa iyo awoodda aan lagu gaar yeelin waa ariiq qaldan weeyo gaalada xaggeeda ka yimi gaalada xaggooda waa ariiq ka yimi marka waxa weeye wax shareecada aan waafaqsanayn dadka qaar waxay doonaan shuuradii sharcigu sheegay inay sidaa ku fasiraan wa amruhum shura baynahum lakin waa taxriif adilada sharciga la taxriifinayo cidda lagala tashanaya mas-uuliyadda ummadda waxa weeye waa dadka ahlu xalliga walcaqdiga yani dadkaas umar waxba kuma le yani dadka waxa weeye marka yani wax magaratadina waxba kuma le ee aan iyagu markaa wax awooda iyo wax markaa magac iyo wax maamuusa lahayn marka dariiqaasi waxa weeye waa ariiqu اlikhtiyaar wاlbayca waa ariiqii tii abubakar ku sugnaatay ariiqa labaad waxa weeye waa ariiqu اlistiklaaf wاlcahd waa ariiqa marka waxa weeyan inuu khaliifadii hore ama boqorkii hore uu isagu ku dardaarmo u yidhahdo mas-uuliyaddii hebel baan ku wareejiyey yani ariiqa noocaasina waxa weeye wasiyaha laga magacaabo lagu magacaabo iyo dardaaran weriyulcahdi ha lagu magacaabo in loo cayimay habeen la yidhaahdo waxa weeye haddii aan dhinto marka isaga hebel baa khaliifo ah tacbiirku wuxuu doona ha noqdee waa ariiq labaad oo jira waa tii abubakar sameeyey ee ta cumar ku sugnaatay abubakar isagaa waxa weeye cayimay cumar bn khaaab dabeedna saasuu ku qortay saas aawadeed waxaa la yidhahdaa fadaaisha cumar bn khaaab khilaafada ku keenay abubakar baa u sababay maadaama uu isagu u sababay waxay noqonaysaa waxa weye ajarkiisa mid lamida inuu isaguna helaayo man dalla calaa khayrin falahu mitl ajri faacilih marka waxa weeye isaga ayaa mas-uuliyadda ku wareejiyey marka maadaama uu ku wareejiyey fadaaisha xagga yani ku saabsan khilaafadiisii uu ka mas-uul ahaan u sameeyey abubakarna waxbuu ku yeelanaya marka taasina waxa wey waa wasiyadaas iyo istikhlaafkaas sida loo daliishanayaana waxay tahay waatuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam alaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiin cabduu calayha binnawaajid marka waa sunadii khulafaa raashidiinka waa midda labaad ee saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa ku ijmaacday oo ruux quroo acniyey ariiqaas ma jirin ijmaacnimadana waa loo daliishanaya ariiqa kale saddexaad waa ariiqu listiilaa'i waaltagallub waa ariiqa maroorsiga iyo xoog xoogga markaa ku saabsan taas waxay yidhaahdeen culammadu marka hore waa muxaram oo ma banaana istiila iyo taqallub in lala yimaado dadka markaa la yidhaahdo xoog yani lagu qabsadaa ma banaana waa ariiq xaaraan xaaraan ha ahaadee laakiin waxa weeye haddii ay dhacdo oo uu xukunkii ku gaadho dadkiina uu racyad ka dhigo ay u hoggaansamaan yani waxa weeye khaliifa ayuu noqonayaa daruuratan adaruuratu tibixu lmaxduuraat khilaafadii markaysaga cabdilmalik ibnu marwan waxay ku timi istiilaaga iyo taqallubka asxaabtiina in badan baa ka noolay aquruntii khayrka lahayd markii waxa weeye awooddii gacanta u wada gashay ciddii khilaafsanayd uu ka takhallusay awooddii markaa bilaadka muslimiintana uu isagu la wareegay yani waxay u arkeen asxaabtii xataa joogtay inuu khaliifo yahay xadiidka bukhaari saxiixa kusoo wariyey waa ka ku timi inuu waxa weye cabdillahi bni cumar inuu la bayacsamay intii hore la iskhilaafsanay la islaleynayey wax baycaa ma gelin cabdillahi bni cumar ibn khataab waatay bacdu a'immati alxadiid ay yidhaahdeen yuqtadaa bicumara fi ljamaaca wa yuqtadaa bibni cumara fi likhtilaaf yani cumar baa lagu daydaa marka ijtimaaca iyo la kulansan yahay ee ummadda arrinkeedu mid yahay cabdillahi bni cumar baana lagu daydaa marka la ikhtilaaf ku dhaco in alla intii ikhtilaaf ku jiray ee ibnu zubayr iyo markaysaga markaa qoladii reer bani umaya ay sahayeen yani cid bayca lama gelin laa ibnu zubayr walaa kayr markii ibnu zubayr la dilay awooddii oo dhanna gacanta u gashay cabdilmalik ibnu marwan waa tii uu yidhi sida bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey fii kitaabi aljihaad yani waxaan markaa qirayaa cabdillaahi ibni cumar haddaan ahay yani uqiru bisamci waaطaacati yani maqal iyo ateecitaan baan u qirayaa amiirka amiirulmu'miniinka waxa weeye cabdilmalik ibni marwan intaan kari karo ehelkayga iyo ubadkayguna saas yadaaba iyaguna qirayaan ruuxu ehelkayga ka mid oo sidaa khilaafaa ma jiro ilaa kaanat ilfaysala bayni wa baynahu waa ku kala go'ayna yani dib isuma sheeganno hadduu ruux ehelkayga ka midi sidaa khilaafo uu samciyo taaca ula iman waayo yani siiqadii baycada noocaas oo kale ayay ahayd marka waxa weeye calaa kulli xaal culammadu waxay yidhaahdeen daruura loo asixinaya waa cala sabiili daruura adaruuratu tubixu lmaxduuraat saynu tilmaanay maxduuraadka marka la sheegayana waa bacdi ka mida ee maxduuraad oo dhan maaha khilaafada cumaan iyadu waxa weeye waa biijmaci ahli shura dadka qaarkood baa waxay moodeen markay maqleen dariiqa istilaag iyo takallufku waa jiraa waxay u qaateen istilaag iyo takallubku inuu bannaan yahay taasina waa baatil ma aha culammadu markay leeyihiin istilaa iyo takallub waa dariiq saddexaad oo khilaafadu ku sugnaato ugama jeedaan inay bannaan tahay waayo waa muxaram oo ma bannaana waayo waa khuruuj ummadda lagu baxaayo oo ciddii waxa weeye kaa hor timaadaba lala dagaalamayo dhiiggiisana la daadinayo dhiigagga muslimiintuna de waa xaaraan ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yawmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada xadiidka saxiixa yani dhiigaggiin iyo xoolihiin iyo acraadiin mid waliba waa xaaraan bay qaarkiiba qaarka kale ka tahay man xamala calayna asilaxa falaysa mina tahubka noo soo qaataa nagama mid aha waciidadaas maxay sheegayaan ومن خرج على أمتي يضرب, يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه marka waxa weeye calaa kulli xaal yani ma aha ariiqa istilaag iyo taqallubku inuu bannaan yahay lakin lidaruura ay culammadu marka u asixiyeen bishardi waa inuu xukunka gaadho oo amnigii sugo oo dadka racyada ay u noqdaan xaalkaas waa lidaruuray u asixiyeen khilaafada cuثmaan ibnu cafaan waxaa iyaduna ku sugnaatay ahlu shuurihiina isku waafaqeen ahlu shuuraha wuxuu uga jeedaa yani lixdii oo cumar ibnu khataab cayimay cumar ibnu khataab waa ki yidhi haddaan cid istikhlaafo aan cid mas-uul ka sii dhigo faqad istakhlafahu khayru mini waxaa istikhlaafay mid waxaway iga khayr badan haddaan cid istikhlaafi waayo mas-uuliyadda cid kaga tegi waayana waxaa sidaa kaga tegay mid iga khayr badan wuxuu uga jeedaa waxaa istikhlaafay mid iga khayr badan abubakar anaa iga khayr badnaa buu ujeedaa haddaan cid istikhlaafi waayo mas-uuliyadda cid kusii wareejin waayo usii dardaarmi waayona waxaa sidaa kaga tegay mid iga khayr badan wuxuu ujeedaa rasuulka sala allahu alayh wasalam marka labada mid walba selaf baan uleeyahay buu tilmaamaya labada mid walba selaf baan uleeyahay xadiiskuna waa saxiix markaasuu cumar ibnu khataab wuxuu yidhi abu cubayda hadduu noolaan lahaa isagaan u dhiibi lahaa laakiin hadda waxa weeye lix nin ayuu wuxuu yihi lixdaas ayaa markaa ragga jooga ugu fadli badan lixdaasay arrinkii dhex taallaa lixdaas baa arrinkaasi dhex yaalla yani cuثmaan ibnu cafaan iyo cali bnu abi aalib iyo sacd ibn abi waqaas iyo cabdiraxmaan ibn cawf haduu lixda ahlu shura la yidhaahdo ayuu markaa cumar bnu khaaab kaga tegey wuxu uhi lixdiinaa ruux ka mida mas-uul ka dhiga cabdillaahi bnu cumar waa inankiisii waa idinla joogayaa buuhi laakiin arrinka waxba kuma laha goobjoog buu ka ahaanayaa dadka isaga loo dhiibayana kama mid aha lixdiinna idinku wareegaysaa haddaad laakiin isla ekaataan oo saddex iyo saddex noqotaan hebel ha loo dhiibiyo meeyaan loo dhiibin hebel ha loo dhiibo cod tarjiix buu yeelanayaa ku isagu raaco markaa ku wareejiya cumar bnu khaaab saas ahlushuurihii markii dambe waxay isku waafaqeen lixdii ahlushuuraha ahaa in cusmaan bnu cafaan loo dhiibo asaxaabtii kalena waa ku waafaqeen saasaa mas-uuliyadda loogu dhiibo waxaa jirta qiso ay dadka qaarkood doonaan inay daliishadaan oo kuwan markaysa markaa doorashooyinka iyo had ya jeer markaysa markaa ay sheegaan dimuqraadiyadda ama dadka doonaya inay u xuluuleeyaan oo wax yani u baadhbaadhaan ay soo arooriyaan qisaas waxay tahay qiso odhanaysa cabdiraxmaan ibni cawf dadku marka waxawaya soo maray oo ilaa hablaha guryahooda ku jira ilaa carruurtu soo weydiiyey wax dabeedna siduu arkay in loo badan yahay buu markii dambe cayimay sidii marka arkay in loo badan yahay ayuu cayimay qisada nocaas waa qisa baila wax sugan maaha waa daciif wax dhacayna maaha waa qisa munkara baila say ahlu cilmiga qaarkood ay caddeeyeen uma khilaafata caliyin intaa dabeed waxaanu sugaynaa khilaafada cali radia allahu canhu bibaycati saxaabati iyaahu waxaanu ku sugaynaa baycada asxaabtu la baayactameena baycada la galeen carafahu wa ra'aahu kullu minhum carafahu waa gartay wa ra'aahu waa arkay kullu minhum yani wuxuu u aqoonsadaa loo jeedaa ru'yadu waa tii qalbiyada ahayd waa cilmi wa ra'aahu ay wacalimahu wuxuu ku ogaaday kullu minhum mid kastoo saxaabada ka mida radia allahu canhum ilahay ralliha ka noqde axaqa alkhalqi wa awlaahum fi dalika alwaqti bilkhilaafa inuu ahaa khalqiga ka ugu xaqnimada badan uguna marka waxa weeye mudnaanshaha badan ee ugu dhow fii dalika alwaqti waqtigaas bilkhilaafati khilaafada walam yastajiizuu cisyaanahu wakhilaafa manay banaysan inay markaa caasiyaan oo khilaafaan fakana haulaai arbacatu khulafaa araashidiin waxay markaa ahaadeen yani kuwaasoo afarta ahi alkhulafaa araashidiina khulafadii hanuunsanayd bay ahaayeen aladiina nasara allahu bihim addiin kuwaasoo ilaahay diinta ugu gargaaray waqahara uu ku dirqiyey waqasara uu ku khasbay bimakaanihim meeshooda almulxidiina kuwii ilxaadka u saaxiibka ahaa ee shareecada ka weecday iyo kuwa markaa waxba dafiray wa qawaa bimakaanihim meeshooda wuxuu ku xoojiyey alislaama islaamka warafaca fii ayaamihim maalmahoodii wuxuu kor yeelay lilxaqi xaqi wuxuu u kor yeelay alaclaama yani markaa buuro calamo ama marka isagaa buuro wanawara bidiyaa'ihim yani calankana waa la yidhaahdaa bandiiradda iyo wax la taago alraaya waxaa kaloo calam la yidhaahdaa waxa way gurtana waa la yidhahdaa wanawara bidiyaa'ihim wanawara waa iftiimiyey bidiyaa'ihim nuurkoodii wuxuu ku iftiimiyey nuurka weyn baa la yidhahdaa ilaystoodii wa nuurihim iyo iftiinkoodii wa bahaa'ihim yani iyaduna waxa weeye waa nuurka quruxda leh addalaama mugdiga ayuu ku iftiimiyey wa xaqaqa bikhilaafatihim wuxuu ku xaqiijiyey khilaafadoodii wacdahu saabiq ballankiisii hormaray ee fii qawlihi caza wajal ku sugnaa hadalkiisu ilaahay uu yidhi وعd الله الذين آmنوا منكم وعملوا الصالحاaت ليsتkلفنهم في الأرض وعd الlahu ilahay waa ballan qaaday aladiina kuwii aamanuu rumeeyey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin وacamiluu الصالحaati camaladawan wanaagsanna sameeyey laystaklifanahm inuu waxa weye istikhlaafayo oo bimacnaa waxa weeye khulafo ka yeelayo oo qaar arlada markaysa marka isaga dambeeyo oo mas-uuliyadda hayo uu ka yeelayo kama istakhlafa aladiina min qablihim sidii kuwii ka horreeyabaa uu u istikhlaafay oo ummadihii uga horreeyey markaa mulkiga iyo awoodda kaga wareejiyey walayumakkinanna lahum yani makansiiyo gacanta u geliye diinahum diintooda makansiiye oo bimacnaa waxa weeye inay ku dhaqmaan awoodsiiye aladi alladii irtadaa lahum aladi irtadaa lahum diintaasoo uga raali noqday walayubadilannahum yani ugu bedeleen min bacdi khawfihim cabsidooda dabadeed amnan nabadgelyo ugu bedeleen alaayata wa fii qawlih ashidaau cala alkufaar iyo hadalku waxa weye ilaahay uu yidhi محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد ورسولك إلهي هو رسولك وهليانا صلى الله عليه وسلم وصحابة رسولك وحوية أشداء على الكفار قال قال هذا قعد دبوية رحماء بينهم قال رحلة سنة حريصنا يوي فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم في جعلاده وتولاهم كولياشا ودعا لهم الدعية ورعى حقهم حقه إلالية وعرف فضلهم فضله ذكرت فاز من في الفائزين فاز والليبانا في الفائزين كوى الليبانا هي مركز يسقى كل ليبانا يعني في جملة الفائزين حال كم ذهيب الليبانا في جملة الفائزين ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله kii marka waxa wey naca asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam naca ee la colooba wasabahum caayo oo aflagaadeeya oo canjarafeeya wanasabahum u nisbeeya oo u tiiriya ilaa maa tansubhum alrawaafid raafidadu waxay u nisbayso yani kuwa shiicada ahi ay u nisbeeyaan iyo walkhawaariju khawaarijtu ku waxay u nisbeeyaan lacanahum allahu ilahay ha nacdalee faqad halaka fi lhaalikiin waa halaagsamay fii jumlati lhaalikiin uu ku halaagsamay yani isagoo ka mida yani dadka markaa halaagsamay ayuu isaguna halaagsamay qaala rasuulu lahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilahay wuxu uhi laa tasubu asxaabii asxaabtayda ha caayina faman sabahum kii caayaa fa calayhi lacnatu allah waxaa korkiisa ahaatay lacnada ilaahay waxaan filayaa yani xadiidka tilmaamaya faman sabahum fa calayhi lacnat allah inay daciifin jireen culamadu yani dacfay ku sheegi jireen odhanay saas inay daciifin jireen baan filaya lakin laa tasuba asxaabi isaga waa sugan tahay waayo saxiixa bay ku jirtaa bukhaari iyo muslim baaba soo wariyey laa tasuba asxaabi لا تسبوا أصحابي هو الذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه آه مركا الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم عيدا لعايا وشيء أدي آد خطر وأوي ويقفك مسلم كعيدا لعايا أحد المسلمين كمذا أي فسقة fama baalo hadduu asxaabta rasuulka yahay fama baalo kalacaayo haddaanu ruux qura oo aanu ahayn ee jamaacaad fara badan oo asxaabta rasuulka ka mid a hadduu yahay bal ka warran waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qofka muslimkaa cayda lacaayaa waa faasiqnimo dagaalka lala dagaalamaana waa kufri waa kufri marka waxa weeye asxaabta rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa kasii xaq jiraan marka waa in asxaabta rasuulka laga gaabsadaa xadiis kale kusoo aroortay oo xaakim uu mustadraga kusoo wariyey saxiixna ah oo xaakim iyo sheekh albaniba u saxiixinayaan ida dukira asxaabii faamsituu haddii asxaabtayda la sheego ka gaabsada waxba ha ka odhanina ka gaabsada ida dukira asxaabii faamsikuu marka ariiqa lagu badbaadaya waa kaas wy wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسب أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله يعني حديث كقدر كدنبي ما سقنا وضعيف qadarka horena waa haabita waa sugan yahay horeynu soo sheegnay saxiixu ku jiraa sheikhana ma fiicnayn inuu markaa siikatu jazmi nabiga sala allahu alayh wasalam ugu nisbeeyo waayo culammadu waxay yidhahdaan xadiisku hadduu daciif yahay siiqatu tamriid mooyaane siiqatu ljazmi la odhanaayo nebigaa yidhi sala allahu alayh wasalam in nebiga loo tiriyo ma ah وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم wuxuu kaloo yidhi sida laga soo wariyey man axabahum kii jeclaaday saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam fabixubbi axabahum yani jacaylkayga daraaddii ayuu ku jeclaaday waman abgadahum fabibugdii abgadahum kii necbaadayna nacaybkau aniga necab yahay daraaddii ayuu ku necbaaday bimacnaa ruuxa saxaabada necbaaday waa ruux rasuulka necab baa marka uu tilmaamaya waman aadaahum faqad aadaanii kii saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam dhibaa anna waa i dhibay yani saasaa laga soo wariyey sala allahu aleyh wasalam waman sabahum facaleyhi lacnat llah kii markaa caaya ama dhaleeceeyana lacnadda ilaahay korkiisay ahaatay xadiidkan laftiisana waxaa ku sugan dacfi ayaa ku sugan marka calaa kulli xaal fadaaisha markaa asaxay ee rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka sugan ayaa saxaabada ku filan fa fi saxiixi hunyatun can ayriha can hayrihi wayaraa asxaabu alxadiisi aljumucata waalciidayni wagayrahuma min asalawaati khalfa kuli barin khalfa kuli imaamin muslimin baran kana aw faajira wayaraa waxay arkaano bimacnaa ictiqaadsan yihin asxaabu alxadiisi ahlu sunnaho aljumucata jimcaha iyo walciidayni labada salaadood ee ciidda ciid ulfitri iyo ciid uladxaa labadaa salaadood wakayrahumaa iyo wixii laba kuwaa ka soo hadhay labada ciidood ka soo hadhay oo min asalawaati salaado kale ah khalfa kulli barin khalfa kulli imaamin muslimin imaam kastoo muslima in lagu daba tukado ayay arkaan oo ictiqaadsan yihiin baran kaana aw faajira ama ha ahaado imaamkaa tujinayaa mid wanaagsan oo saalixa oo fisqi iyo xumaan ka maran oo sunni ah oo bidco ka maran aw faajiran ama faajir ha ahaado mid xun ha ahaado yacni mid walba waa ku daba tukanayaan masalada ku saabsan tukashada lagu daba tukanaayo ruux kasta oo muslima oo salaad tukanaaya ahlu sunna waljamaca waa sheegeen ictiqaadkay ku xuseen kitaab kastaoo ictiqaado lasoo qaadana haaliban waa ku taallaa haaliban waa ku taallaa waxaa marka hore fiican haddii awood loo leeyahay imaamka dadka tujinaya in laga yeelo mid wanaagsan oo saalix oo sunni ah marka hore taasi waa waajib laakiin waajibku wuxuu ku xidhan yahay qudra iyo awood haddaan taa la kari karaynin waa lagu daba tukanayaa ciddii salaada tujisaba hadduu qofku khiyaar u leeyaho meel kaleo uu ku daba tukado oo cid markaa bidco ka madran oo fisqi ka madran oo imaam ah oo salaadaa tujinaysa hadduu helayana waa afdal haddaanu helayno markaa beledkaba cidda tujinaysa ay tahay magaalo yaroo kooban baa markaa masaajid keliya le baabuu joogaa masaajidkana waxa weeye waxa haysta oo imaamka ah ruux faasiq ah oo mubtadic ah ama mubtadic ah ama fisqi kale iyo xumaan kale sameeya salaaddii waa lagu daba tukanaya jumcadii iyo jamaacadii loogama tegaayo ruux faasiqaa tujinaya ama ruux mubtadicaa tujinaya saas iyadaa bay ahlu sunna waljamaaca qabaan saas aawadeed cusmaan ibnu cafaan markii kuwii ahlu fitnaha isweerka ka qabteen dadkii fitnada markaa u saaxiibka ahaa ee cusmaan ku kacay cid ka mid ah salaaddiina hor dhigatay dadkii laba taabici baa usoo galay sida xadiidka bukhaarigu sheegaayo waa loo sii daayey iyagoo iswarka haya cusmaan bay u galeen waxay ku yidhahdeen waanu aragnaa waxaad ku sugan tahay dadkiina waxaa tujinaya imaamu fitna ruux hogaamiye fitna ka ah ayaa markaa dadkii tujinaya cusmaan ibnu cafaan wuxuu yihi asalaatu axsanu maa yacmalu nnaas yani salaadu waxay dadku sameeyaan waa waxa ugu fiican hadday wanaag sameeyaan wanaagga la sameeya wain asaa'u fajtanib isaa'atahum hadday xumaato sameeyaanna xumaatadooda ka fogaada ha ku adeecina laakiin mar hadday salaad tujinayaan salaadda la tukada saasuu cusmaan ibnu cafaan wuxuu yidhi kuwaas ku kacayna waa dad ahlu fitna ah bale axaadiistu ay nifaaq ku sheegtay oo rasuulku sala allahu alayh wasalam cusmaan ibnu cafaan wuxuu ku yidhi in allaha sayuqamisuka qamiisan faida araada almunaafiquuna an takhlacahu falaa takhlachu xadiidka imaam axmed wakayruhu ay soo wariyeene saxiixa ah ilaahay wuxuu kuu gelin doonaa qamiis buu kuu gelin doonaa cusmaanow hadday munaafiqiintu kaa doonaan inaad siibto qamiiskaas ha ka yeelin oo ha siibin qamiiska waxaa loo jeedaa khilaafada waxay ku lahaayeen cusmaan ibnu cafaan xukunka ka deg waa ku daynaynaaye markaasuu yihi kama degaayo hadduu yidhahdo naftayda waa casilo waa ka degay may dileen marka waxay ku delayeen taasay ahayd xukun jacaylla kama ahayn ee dardaarankii rasuulka sala allahu alayh wasalam buu ku dhaqmay hadday munaafiqiintu kaa doonaan inaad siibto ha ka yeelin oo ha siibin yani saasaa nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam waxaa loo jeedaa nifaaqa nifaaq camaliya baa loo jeedaa iyaguna ahlu fitnatin wa fasaadin wa khuruuji ayay ahaayeen oo khawaarij bay ahaayeen sidaas yadaa bay ahaayeen khawaarij ayay ahaayeen khawaarijtana maariqa weeye nabigu sala allahu alayh wasalam awsaaftu khawaarijta ku sifeeyey waa la garanaya wa kadalika axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam madaxda jawrka iyo dulmiga u saaxiibka ah inuu yidhi markay yani xukunka qabsadaan ay haystaan ay salaada marka uu sheegay inay baktinayaan ay waktigeedii ka saarayaan salli salaata liwaqtiha salaada waktigeeda tuko markay iyagu yimaadaanna la tuko waayo naafilo iyo sunay ku noqonaysa waana xadiis daabita ama axaadiista kusoo aroortay salluu cala man qaala laa ilaha ila allah wasalluu khalfa man qaala laa ilaha illa allah waa dicaaf axaadiistaas iyadu ma asixin wakadalika axaadiista sheegaysa markaysagaa faajiriyaanu bari tujinin axaadiista sheegaysa iyaduna ma asixin waxaana loo noqonaya bara'adii asliyada ahaydna waa loo noqonaya bara'adu waxay tilmaamaysaa qof muslima markaysagaa salaada tukado in lagu daba tukadaa wax manciyey haddaanu jirin inay banaan tahay cumuumkaana waa la cuskanaya cumuumaadka axaadiista aynu sheegnayna waa la cuskanaya wakadalika xadiiska bukhaariga yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wacalayhim xadiiska bukhaariga nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay yusaluuna lakum a'immadu ama madaxdu way idin tujinaysaa fain asaabuu falakum walahum hadday asiibaan idinkiiyo iyaguba ajarka waa helaysaan wain akhta'uu falakum wacalayhim hadday gafaan idinku ajarkiina waa leedihiin iyagana dumadooda waxa saaran gefkii iyo xumaantii ay sameeyeen marka calaa kulli xaal yani taasna masaladana saas yadaabay tahay qaacidaduna waxay tahay culamadu ay yidhaahdaan man saxat salaatu linafsihi saxat ligayrih ama saxa ligayrihi an ya'tama bih ruuxa salaadiisu naf ahaantiisa u asaxdo in cid kale ku xidhatana waa asaxaysaa qaacidadaasina waa aklabi waa ilaa markaysaga waxa gabadhii inay nin tujisaa salaadii nafteedu waa u asaxaysaa inuu nin ku daba tukadana yani waxa weeye ma ma banaana wakadalik khunsihii markaysaga inuu tujiyo isaguna kilabeebka ahaa rag inuu tujiyo isagana markaysaga waa marka mashruuc ma ah marka calaa kulli xaal taas waxyaalo kale ayaa diiday waxyaalo kale ayaa diiday bacd alculamaa waxay ka soo reebaan xadiidkii uma waraqa iyagoo cuskanaaya wixii marka ahlu bayt u ahe iyada tawaabicu ah addoomaheeda iyo caruurteeda iyo kuwaasoo kale waa tujin kartaabay markaysagaa yidhaahdaan xadiidka umu waraqa ay culamada qaar taxsiiniyeen iyagoo cuskanaaya ويرون جهد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجران ويرون أهل السنة والجماعة وحي أركيان اعتقاد سيهم جهاد الكفرة قال إن لا جهاده معهم يعني مدحد لا شركودان وإن كانوا هباء هذان مدحدوا جورة قالوا الظلم إيا جور صاحبة فجرة يعني فجور إيا حمان صاحبة هذا النقدان جورة يعني واوغا الحركية ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ويرون وحي أركيان واعتقاد سيهن الدعاء لهم دعاء ذا مركب يسأل لو دعاية مضحضة بالإصلاح هقاتشن إلى هاي هقاتشية لو دعاية والتوفيق وافتشن إلى هاي خيرك وافتشية لو دعاية والصلاح يعني مركا وناق إنا إلي مادان لو دعاية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف mana arkayaanoo ma ictiqaadsana ahlusunna waljamaaca bixista lagu baxaayo calayhim madaxda lagu baxaayo walow fasaqaba ha ahaadaan bisayfi seef lagula baxaayo in lala dagaalamo yani ma qabaan wain ra'w minhum alcuduula can alcadli ila aljawri waalxayf haba ka arkaan yaga alcuduula weecashaha ka arkaan can alcadli cadaaladda ay ka weecanayaan oo ila aljawri dulmiga ay u weecanayaan walxayfi yani marka xayfna waa dulmiga am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim waa jawrkaa looga jeeda marka jawr iyo xayf waa mutaraadifaan waa laba eray oo isfangashan weeyi waxa uu sheekhu inoo tilmaamayaa ahlu sunna waljamaca waxay qabaan madaxdu khayrkay samaynaysa in lala sameeyo sida hadday gaalada la jihaadaan oo kale waa lala jihaadayaa waa lala jihaad gelayaa oo lagoma tegaayo fisqi iyo xumaan baa ku sugan tihiin oo idinka qudhiinu ma wanaagsanidin loogama tegaayo taas jihaadkii gaalada lala jihaadayay taa loogama tegaayo haddii la yidhaahdo jihaadka gaalada lala jihaadayaana waxay ku xidhan tahay imaam cadli ah ayay ku xidhan tahay oo faasiq lama jihaadi karo haddii la yidhaahdo waxaa markaa ka dhalan karta in gaalada jihaadkii lala jihaadayo la cidhiidhiyo marka mafsado baaliqa ka dhalan gaaladiina inay muslimiinta ku kibraan ayaa ka dhalan marka dar'u lmafaasid muqadam cala jalbi lmasaalix mafaasid iyo dhibaatooyinka in la daafaco waxaa laga horumarinayaa in masaalixda lasoo jii lasoo jiito ay cinda tasaaxum markay iscaaridaan wa ilaa haddii waxa weeye aynay iscaaridin maslaxadana waa la taxsiilinaya mafsadana waa la daafacaya laakiin markaan la kulmin karin ee labadu iscaaridayaan cinda tasaaxum yani markaa dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix cinda tasaaxum saas yadaa bay markaa culamadu yidhahdaan ahlu sunna waxay kaloo qabaan in madaxda loo duceeyo loogu duceeyo khayr iyo salaax loogu duceeyo inuu ilaahay hagaajiyo oo qaar saalixiin oo muslixiina ka yeelo ow khayrka waafajiyo ahlubidacu laakiin waa habaaraan berbahaari oo culammadii qarnigii afraad ka mida waxa uu ku odhanayaa kitaabkiisa sharxu sunna la yidhaahdo ahlu sunnuhu yani madaxda waa u duceeyaan oo yani salaaxa iyo islaaxa iyo khayrka ay ugu duceeyaan inuu ilaahay hagaajiyo ahlubidacuna waa habaaraan calaamadda ahlubidacu waxay tahay madaxday habaaraan ilaahw rog ilaahw halaag ilaahw sidan dhex yani waxa weeye barbahaari baa sidaa odhanaya oo culamadii qarniga afraad ah kun sano in ka badan baa laga joogaa waktigu dhintay marka waa calaamad lagu kala garto ahlu sunnaha iyo ahlulbidaca fudayl bnu ciyaad waatuu yidhi haddii laygu yidhahdo hal ducaa laga aqbalaya hal duco waa culamadii qarnigii labaad hal ducaa laga aqbalaya haddii laygu yidhaahdo lajacaltuha fi sultaan madaxdaan ugu ducayn lahaa buu ducada waayo salaaxa iyagu hagaagaan wax fara badan baa ku hagaagaya wax badan ayaa ku hagaagaya imaam axmed ibnu xambal iyagoo waxa weeye madaxdii khulafadii cabaasiyiintu ay dhibaataynayso ay ku khasbayso ictiqaad kufri ah oo qur'aanku waa makhluuq ay ku dirqinayaan oo ay u garaacayaan oo ay u xidhayaan oo ay u dhibaataynayaan oo mushkiladaasi muslimiintiiba haysato ayuu haddana wuxuu ugu ducaynayay inuu ilaahay hagaajiyo imaam axmed ibnu xambal wuxuu haddana ugu ducaynayey inuu ilaahay islaaxiyo hagaajiyo yani ariiqa ahli sunna waljamaca waa saas walaa yarawna alkhuruuja calayhim bisayf in seef loogu baxo oo lala dagaalamo ma arkaan walow markaa jawr iyo dulmi iyo xumaan haba ku arkaan ba saas aawadeed yani dad fara badan baa ku baxay madaxdii waktigooda manay mahadin bixista ay ku baxeen ashcari abulxasan alashcari waxa uu sheegayaa wuxuu odhanayaa shan iyo labaatan aalubaytka ka mida hadda waa shan iyo labaatan ayaa mid waliba mar calan taagtay oo seef qaatay oo madaxdii waktigiisii ku baxay mid muraadkuu rabay gaadhay kuma jiro shan iyo labaatanka shan iyo labaatan baa mar walba markaa mid baa kacay oo calan taagtay oo ku baxay madaxdii waktigiisi shan iyo labaatanku alubayt bay ahaay mid muraadkiisii gaadhay kuma jiro waxay ku dambeeyeen in waxa weeye markaa sidii ay ku baxaan ama la dilo ama markii dambe markaa waxayn u dhuunto inta laga qaalib noqday u baxsado oo waxa weeye dhunto oo jumac iyo jamaacaad yani midnaba aanu tegin marba guri lagu qariyo amaba la qabto markaysagaa la dilo ama goobta lafteedaba lagu dilo ibnu taymiya minhaaju sunati nabawiya markuu sheegaayo dadkii faraha badnaa ee khuruuj ka sameeyey baxay waxa uu odhanayaa ma aqaamuu diinan walaa abqaw dunyan diin marka waxa weeye may taagin sharcaanu fulinaynaa diin baanu fulinaynaa diin may ooginoo may taagin walaa abqaw dunyan adduunyana may baaqi yeelin yani jabunba ka dhashay caamulxara maxaa ka tartiibsamay markii reer madiina ay ku baxeen yaziid ibnu mucaawiya markay ku baxeen waxaa ka dhalatay fasaad iyo xaramkii madiine gudihiisa in intihaaku lxuram xurmooyinkii markaysa waxaa la dhumbado oo tacadi fara badan lagu sameeyo waxaa dhig la daadinayey waxaa habla la fuulayey la kufsanayey waxaa xoole la dhacayay yani mafaasid ka dhashay weya dhibaatooyin iyo mafaasid ka dhashay rasuulku sala allahu alayh wasalam waa kii yidhi waanlaa nunaa xadiidkii cubaadatu bnu saamit ee saxiixaynka bukhaari iyo muslim waanlaa nunaadica alamra ahlahu ila an taraw qaala ila an taraw kufran bawaxan cindakum min allahi fiihi burhaan rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu nagula ballamay inaanan arrinkaa kula ku qabsano kula murmin cidda u ehelka ah wuxuu nagu yidhi inaa aragtaan mooyaane kufri dawaaxo daahir oo cad oo cindakum min allahi fiihi burhaan ilahay xujo a uga haysaan mooyaane yani si kale arrinkaa ugu qabsanina marka kufri baa la shardiya waxaa soo aroortay riwaaya xadiidka marka riwaayadkiisa ka mid oo tilmaamaysa ila an taraw macsiyatan bawaxan ama isman bawaxan bacd alculamaa taas waa kulmiyeen sida shuraaxda qaarkood ay sheegeen sida markaysaga nawawi iyo keyrkiiba ay tilmaameen waxay yidhaahdeen labada riwaayo waxaa lagu kulminayaa haddii waxaa lagu qabsanaya ay tahay xukunka xukunka haddii lagu qabsanayo mas-uuliyadda haddii lagu qabsanayo iyada kufri bawaax baa shardi ah kufri akbar haddii laakiin wax loo sheegayo oo la khilaafayo arrinka ay samaynayaan haddii la khilaafayo iyo waxay amrayaan iyada macsiya u shardi ah yani sidaas iyadaa baa lagu xambaarayaa oo labada riwaayo laysugu keenayaa ayaa nawawi iyo kayrkii ay yidhaahdeen alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin xadiidkaas intuu sheegaybu wuxuu yidhi xadiidka waxaa laga qaadanayaa afar umuurood in loo shardinaayo xaakimka marka lagu baxaayo awalan waa in waxa weeye waxa uu ku dhacay ay tahay kufri oo aynay markaa kufri akbar tahay oo macsiyo iyo wax kale toona aynay ahayd taaniyan waa inuu kufrigaasi uu yahay mar'i waa inuu yahay ru'yadu waxay noqotaa in la arkaayo waxaa kaloo la mida haddii markaa yani macluumun yaqiinan hadday tahay marka waxa weeye mid ama la arkaayo waa inay tahay ama mid yaqiin loo og yahay oo qalbiga laga ogsoon yahay oo qaciya waa inay tahay ogaalkeedu qaci yahay falaa yakfi dan walaa takfi lqaraa'in male kuma filla oo lehe malayaal isxoojinaya sidan iyo sidan sheegaysa inuu xaakimku zindiiq yahay ama gaalnimo qarsanaayo ama kada wa kada yahay qaraa'in iyo amaaraad ayaa sidaas tilmaamayana kuma filla waa inuu yahay wax yaqiin loo og yahay ama markaysagaa mid la arkaayo waa inuu yahay shardiga saddexaad waa inuu yahay mid markaa allah daliil looga hayo ama ilahay ama rasuulkiisa sal allahu alayh wasalam burhaan waa in loo hayo burhaan waa in loo hayo burhaankuna waa awdaxu daliil waa daliilka ugu cad waayo kuma filla in la yidhahdo sheekh hebel iyo sheekh callaan iyo sheekh fulan ayaa yidhi arrinkaasi waa kufri ee waa in markaysagaa daliil cad sharciga looga hayo aayaadka iyo axaadiis shardiga afraad waa in marka uu yahay midaan marka waxa ta'wiil kala aqbali karin kufriga mooyaane bawaxan ay laa yaxtamilu ta'wiila hayra kufri wuxuu kale ku daray saahid baan filaya shardiga afraad inuu kaa ka dhigayay baan u malaynaya waana dhici kartaa tadamaan sheegi doona inuu ka dhigay lakin culamo kalaa sheego shawkani iyo nawawi iyo laa yaxtamilu ta'wiila hayra kufri way ku fasireen bawaxan sidaa waa ugu fasireen wuxuu kaloo yidhi cidda xukumaysaa waa inay tahay cid cindiye leh cindiye cidle muxuu uga jeedaa waa inay caalim tahay inay wax xukunto waa inay ehel u tahay cilmi waa inay leedahay way odhan kartaa cindi kada waayo cid waliba iskama odhan karto cindi kada saalib kasta ama tawaylib kasta iskama odhan karo cindi kada arrin dalabada u yaalla ma aha yani arrinka ku saabsan yani siyaasa sharciya iyo umuuraha markaysa marka qadaayaadka cidaamka fatwada laga fatwoonaya culamada raasikiinta mujtahidiinta abay utaalaa yaquluuna hada cindana hayru jaa'izin waman antum xataa yakuna lakum cindu shaacir baa wuxuu yidhi waxay odhanayaan taasi agtayada markaysaga jaa'iz ma aha waman antum oo bal issheegoyaa tihiin xataa yakuna lakum cindu ilaa cindiye ka yeelataan yani shicirkaa ma sheegin sheekhu cala sabiili tawdiix baan u raaciyay almuhim afartaa shardi markay oofsamaan shardiga markaysagaa shanaad ee lagu darayaa waxay tahay waa in awood iyo qudro loo leeyahay xaakimkan gaalkaa inta meesha laga tuuro muslim in loo dhiibo waa in awoodu loo leeyahay iyadoo mafsado ka badani aynay ka dhalanaynin waa intaa la awoodi karaa haddii kaloo intaasi ayna dhammaystirmin yani in lala dagaalamaa ma banaano walow kafar haba gaaloobe in lala dagaalamaa ma banaano waayo yani waxa weeye munkarkiisa khayraada la khayiraayo la bedelaayo shardi waxa u ah qudri qudro ayaa shardi u ah haddaan istitaaciya qudro loo haynin de waxa weeye in mafsada la farabadyo maaha haddaan waxba laga qaban karan maxaa la yeelaya kufrigii waxa weeye hadduu kaa xoog badan yahay awood lagu rido aan la haynin waxa weeye kafirkuun baa dadka ku carinaysa kufrigiina halkii buu ku yaalaa mafaasid kale iyo dhibaatooyin kalena waa sii raacayaan markaa sidaas markaa taasna waxa weeye ahlu cilmigu sidaas iyada abay yidhahdeen waayo arrinka ku saabsan takyiru lmunkaraat yani istitaaca u shardiya man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi marka waxa weeye mafsado ka badani hadday ka dhalanayso kufrigii halkii yaala baa mafaasid kalena raacaysa waxbana lagama tari karo waxa weeye waa sidii ka dhacday suuriya suuriya xukuumadda ka tarisaa waa nusayriya waa nusayriya wey nusayriyada culammadu waxay markaa tilmaameen yani waxa weeye gaalnimadoodu waa waadix waa bainiya waatuu ibnu taymiya yidhi qolada nusayriyada la yidhahdo akfar min alyahuudi waalnasaara kiristaanka iyo yuhuudda waa ka gaalnimo badan yihiin yuhuudda iyo kiristaanka waa ka gaalnimo badan yihiin yani dadka qaarkood ayaa waxa weeye dhowr iyo toddobaatankii is urursaday oo xisbigii ikhwaanulmuslimiinka la odhan jiray baa xoogaa awood istaawiyey dabeedna markaasay meesha la yidhaahdo xima meesha la yidhaahdo ay isku urursadeen markaasay yidhaahdeen kaafirkan uma adkaysan karo xaafidaasad baa markaa haystay kan aabihii ayaa markaa haystay ha labiya sideetankimeed ma ha markaasuu dabeedna waxa weeye ay yidhahdeen uma adkaysan karo sidii bay markaa ugu baxeen dabeedna waxa weeye cagtu mariyey cagta ayuu mariyey cagta ayuu mariyey marka waxa weeye xaaladii hore diinta iyo waxa la sheegaayo iyo cilmiga la faafinayo waxaa danka lagama geli jirin masaajida markaysaga macmuur ahay duruustaa lagu dhigi jiray dacwaddaa la faafin jiray yani waxa weeye cidhiidi xaggaa ka saaraa ma jirin markii taasi ay dhacday cagta intuu mariyo baabi'iyey ayuu marka cidhiidida saaray